halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo ad nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco oo ay khamiis soo gelayso bisha noofembarna waa shan iyo toban sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna caawa waxaa wadajira halkaan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuudi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada ah idaacaddeenna fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo shaacisay xogta ilaa iyo hadda ka hayaan baaristii qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee afar iyo tobankii bishii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ilaa ay hadda xogta hayaan rabnaa inaan wadaagno waxaan rabaa ninka la yidhaahdo mukhtaar gardhuub oo loo yaqaano caynaan ama fanax oo waana madaxa amniyaadka ee al-shabaab waa ninka dejiyey qorshaha xasuuqii afariyo tobanka bishii tobanaad labada kun iyo todobayo tobanka wuxuunu ku sugnaay mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose
waxaa kale oo aad maqli doontaan milatariga dalka zimbabwe oo awoodda dalkaasi la wareegay waa sidee xaalka madaxweyne mugaabaha saddex iyo sagaashan jirka ah ee dalkaasi soo xakumayey tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii banka waa ka carartaa sidii ganiga buubaale boqoraha halkiibay sidii badan li roortaaye wiciidkay ku darantaa sidii bahal ogaadeen waxaan idinka raali gelinaynaa faylkaasi qaldan ee dhegihiina soo gaaray sidoo kale qodobada idaacadda fiidka ama caawaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaramada midoobay oo kordhisay muddada cunaqabatayntii hubka ee saaray soomaaliya waxaan sidoo kale idiin haynaa wasiirkii arrimaha bani-aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda soomaaliya maryam qaasim oo iscacsishay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha koonfur afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumayay dalka zimbabwe robert mugabe lagu xabisay gurigiisa iyadoo ay xaaladda u eg tahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo kadib toddoba iyo soddon sano oo uu dalkaasi xukumayey madaxweyne jacob zuma oo madax u ah hadda urur ay ku midaysan yihiin wadamada afrikada koofureed ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne robert mugabe oo uu caddeeyey in uu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo sidoo kalena south africa waxa ay xiriir la samaysay ciidamada dalkaasi tallaabadan ayaa jawaab u ahayd tallaabo aanay dadka dalkaasi soo dhoweyn oo horaantii bishan uu xilka kaga eryay mugabe ku-xigeenkiisii isaga oo caddeeyey in uu doonayo inuu xilkaasi u magacaabo xaaskiisa taangiyo ayaa wareegaya magaalada caasimadda ee haraare shalay maalin uun kadib markii uu madaxa ciidamada zimbabwe constantino juwenga uu ka digay in uu talada dalka soo faragelin doono haddii uusan mugabe joojin tallaabooyinkiisa qallafsan
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson oo booqasho ku jooga dalka mayanmar ayaa walaac ka muujiyey warbixinada la sugay ee sheegaya in ciidanka qalabka sida ee mayanmar ay gabodfallo ka dhan ah aadanaha ka geysteen gobolka raakhiin oo ay degaan muslimiinta rohingya isaga oo ka dhinac hadlayay hogaamiyaha dalka mayanmar on san suki ayuu master tillerson sheegay in ay suurtagal tahay in maraykanka uu cunaqabateyn dhaqaale saari doono shakhsiyaad u dhashay mayanmar oo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin rabshadaha lagu beegsanayo dadka rohingya xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uu ugu deeqayo qaxootiga rohingya toddoba iyo afartan milyan oo dollar oo dheeraad ah taasoo ka dhigaysa toddoba iyo siddeetan milyan oo dollar lacagaha ay sanadkan oo keliya ay ugu deeqeen qaxootiga rohingya qaramada midoobey ayaa dhowaan ku tilmaamtay howlgalka ay ciidanka mayanmar ka wadaan gobolka raakhiin mid lagu isirsifaynayo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta rohingya
shiinaha ayaa ergey gaar ah u diraya kuuriyada waqooyi dabayaaqada toddobaadkan mas-uul ka tirsan wakaalada shinwa ayaa sheegaya in song to oo ah madaxa qaybta arrimaha gudaha ee xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi shiinaha in maalinta jimcaha ah uu tegi doono kuuriyada waqooyi si ay uga wada xaajoodaan shirweynaha qaranka dalka shiinaha ee dhowaan lasoo gabagabeeyey xisbiga ma uusan bixinin wax tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan safarka song uu dhowaana ku tegi doono magaalada pyongyang shiinaha waa saaxiibka ugu weyn ee xagga ganacsiga ee kuuriyada waqooyi iyo isbahaysiga diblomaasiyadeed ee ku dhow laakiin xiriirka ka dhexeeya labada dal ayaa dhowaan u muuqda ayaa dhowaan uu mugdi soo kala dhex galay xukuumadda beijing ayaa waxaa ka careysiiyey sii wadidda xukuumadda pyongyang ee tijaabinta hubka nucleerka iyo gantaalaha balistiga iyadoo dhowaana iyadoo ay dowladda shiinahana ay ishortaagtay cunuqabateyno caalami ah oo badanna waxaana uu taageeray dhowr cunuqabateyn oo hor leh oo ay qaramada midoobay kusoo rogtay kuuriyada waqooyi madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ku booriyey shiinaha iyo hogaamiyayaal kale oo gobolka ah inay kordhiyaan dadaalkooda ay xalka ugu raadinayaan xiisadda ka taagan gacanka kuuriya intii uu ku jiray safarka hadda uun soo gabagaboobay ee labaiyo tobanka maalmood qaatay ee uu ku tegay shan dal oo ku yaala aasiya madaxweynaha dalka libnaan michel cawn ayaa sii xoojiyey dagaalka afka ah ee uu kula jiro boqortooyada sacuudi carabiya taasoo daba socota iscasilaadii fajaca noqotay ee ra-iisul wasaarihii libnaan sacad xariiri uu isku casilay al xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha libnaan xilli uu booqasho ku joogay magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga hadal uu ku qoray bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne michel cawn ku sheegay inuu xaqiijin karo in ra-iisul wasaaraha lubnaan lagu xidhay sacuudiga isaga oo xukuumadda riyaadna ku eedeeyey inay waddo daandaansi ka dhan ah lubnaan habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a washington aan ku horumarne dowladda soomaaliya ayaa maanta shaacisay ilaa iyo hadda xogta ay ka hayso baaristii ay ku wadeen qarixii afar iyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkan ka dhacay magaalada muqdisho ay dadka badani ku dhinteen dhinaca kale wasiirkii arrimaha bani-aadanimada iyo maareynta masiibooyinka ee dowladda soomaaliya maryam qaasim axmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay ka haysay xukuumadda ra-iisul wasaare khayre waryaheena xasan kaafa qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay shaacisay magacda dadkii ka dambeeyey qaraxii lagu hoobtay ee afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la wadaagay magacyada shakhsiyaadkii ka dambeeyey qaraxii soobe iyo qarax kale oo isna la doonayay in lagu fuliyo gaari nooha ah balse ay ciidamadu ka hortageen waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan la wadaago ilaa hadda wax xog aan hayno baaritaanku way sii socotaa laakiin ilaa hadda xogta hayno rabna inaan la wadaagno marka hore waxaan rabaa ninka la yidhaahdo mukhtaar gardhoob oo loo yaqaano caynaan ama fanax waana madaxa amniyaadkii al-shabaab waa ninka dejiyey qorshaha xasuuqii afar iyo tobanka bishii tobanaad labada kun iyo todoba tobanka waxauna ku sugnaa mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose kadib waxaa kaloo jiro ninka la yihahda cabdiweli oo loo yaqaano cabdiqani waa madaxa qaraxyada gobolka banaadir waana ninka uu kusoo dhaco ama amarka markuu amar ka yimaado mukhtaar gardhuub u qaabilsan qorshaha weerarka waxaa kaloo jiro ninkii noohada intayna qarxin ka hor gacanta lagu dhigo oo magaciisa la yidhaahdo xasan aadan isaaq xasan aadan isaaq waa qaabilsanaha fulinta howlgalka gobolka banaadir waana isku xirihii weerarka afariyo tobanka bisha oktoobar ka dhacday isgoyska sooba sidoo kale xasan waa darabarkii lagu qabtay gaarigii noohada ahayd inta uusan wareejin qofkii loogu talagalay inuu isqarxiyo ama isku miidaamiyo nasiib wanaag qofkii iyo xasan isma haleelin qofkii loogu talagalay inuu ku wareejin waxaa la yidhaahdaa cali yuusuf wacays oo loo yaqaano ducaale sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in gaariga t m k ee qarxay uu waday nin lagu magacaabo xuseen aadan maadey oo deganaa deegaanka mareerey ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa jira gaariga t m ka qarxay darawalkii waday waxaa la yidhaahdaa xuseen aadan maadey cismaan xaaji uu ku magac dheer yahay waa hooyadiisna waxaa la yidhaahdaa faadumo cusmaan cali degan mareeley waa ninkii naftiis halagay fuliyeyna gaadiidkii weerarka ama t m ka ahaa qorshaha dhagarqabayaashu waxay ahaayeen inay ku fuliyaan laba gabaari oo kale ah nooha oo iyo gaariga t m-ka gaariga t m-ka waxaa la gaday sideed iyo tobanka bishii sideedaad labada kun iyo todoba-iyo tobanka waxaana laga gaday cabdulaahi ibraahim xasan wuxuuna ka geday xasan aadan cabdulaahi afrax wuxuuna ku wareejiyey nootaayo ku taalo gobolka banaadir ninka milkiilaha cabdulaahi ibraahim xasan oo ah milkiilihii gaariga t m-ka ilaa hadda wuu maqan yahay marka mar dhow waxaan soo bandhigaynaa sawirkiisa waxaana u ballanqaadeynaa qofkii soo sheego in la siiya abaalmarin uu ku farxo maxamed abuukar islow ayaa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey qaabka gaariga t m-ka ahi uu ku soo gudbay koontarooladii ay joogeen ciidamada dowladda waxaana uu tilmaamay in gaariga markii ay ciidamada u diideen inuu gudbo ay damiinteen rag caan ah oo si weyn looga yaqaano deegaanka ceelasha biyaha gaariga marka la gaday waxaa lagu bilaabay wadada afgooye si ay u bartaan dadka taariikhda markay saddex tobanka bishii sagaalaad waxaa gaariga lagu qabtay siinka dheer waxaana gaariga waday xuseen aadan maadey waa ninka naftiisa haligaha ah gaariga marka la qabto waxaa goobta soo gaaray cabdulaahi ibraahim xasan oo ah milkiilihii baabuurka marka ciidamada goobta ku sugna ay ku qanci waayeen milkiilihii baabuurka cabdulaahi ibraahim xasan waxaa goobta soo gaaray cabdiweli axmed diiriye oo ceelasha si weyn loogu yaqaano deganna deegaankaas ceelasha asagana sidoo kale waa lagu qanci waayey cabdiweli axmed diiriye markaasi kadib waxaa uu cabdiweli telefoon u diray nin la yidhaahdo mukhtaar maxamuud xasan oo ah nin si aada loogu yaqaano asagana ceelasha biyaha marka mukhtaar maxamuud xasan ay ciidamada ku qanceen sidaasayna baabuurkii kusoo daayeen dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya dictoreysa maryan qaasim axmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay u haysay xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana ay iscasilaadeeda ku macnaysay inay ku salaysan tahay dana shakhsi ah oo iyada u gaar ah anigoo ah doctor maryan qaasim axmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inaan iska casilay xilkii wasiirnimada oo aan u hayay xukuumadda anigoo ilaahay uga baryaaya xukuumadda booskayga qof aniga iga wanaagsan oo u buuxiyana inay hesho hadda waxaan uga tegay xilkii aan hayay waxaa igu adkaatay duruufta shaqo aniga institution sidii looga shaqeeyan aqaanaa departmenta dhisan ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqayn karaa laakiin shaqada marka isbarbaryac tahay wax walba isku qasan yihiin waxba kala baxsaneen macnaha confusion badan ayaa laga qaadaya macnaha xukuumadda waxaan uga rajaynayaa aan ilaahay uga baryayaa inay horumar gaaraan waa wasiirkii labaad ee iska casila golaha xukuumadda ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaana wasiirka gargaarka ka hor iska casilay xilkiisii wasiirkii gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya kaasoo ilaa iminka aan jegadiisii cidna loo magacaabin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan militariga dalka zimbabwe sidaad warkaba ku maqlayseen ayaa la wareegay xukunka dalkaasi iyaga oo sheegay in madaxweyne mugabe oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadkii iyo qoyskiisa ay bad qabaan militariga ayaa ka hor inta aysan ku dhawaaqin inay awoodda la wareegeen waxay qabsadeen xarunta telefishinka qaranka halkaas oo afhayeen u hadlay ciidamada uu ka sheegay in ay beegsanayaan dadka ku dhowdhow madaxweynaha tallaabada militari ayaa timid kadib markii uu eriyey ku-xigeenkiisii toddobaadkii lasoo dhaafay eriska master waa eriyada la eriyey madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka dhigtay marwada madaxweynaha grace mugabe in ay tahay qof ay u eg tahay in ay bedelayso waryaheena ibraahim xasan daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyey zimbabwe inoo soo koobaya afayeenuhadlay militariga major generaal s b moyo ayaa sheegay in diiradda ay u saaran tahay kuwa isku dayaya inay abuuraan burbur iyo dhibaato We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering.
waxaannu beegsanaynaa dembiilayaasha isaga ku hareeraysan ee galaya dembiyada sababayana in dalkan uu u silco si bulsho iyo dhaqaale si markaasi aan dadkaasi cadaaladda u horkeenno marka aan howlgalkeenna dhammaysanana waxaan filayaa inay xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto We expect that the situation will return to normalcy.
hadalkaasi kadib ayaa goobjoogayaal waxay sheegeen in rasaas xoogan iyo ugu yaraan saddex qarax ay ka dhaceen caasimadda haraare waddooyinka ayaa lagu arkayay gawaarida militariga kadib markii askartu ay qabsatay idaacadda zimbabwe ee z b c militariga ayaa ku dhiiri gelinaya dadka inay xadidaan socodkooda haddii uusan daruuri ahayn afhayeen wale safaaradda maraykanka ay ku leedahay haraare ayaa u sheegay v o a in waddooyinka ay xasiloon yihiin aanuna xaqiijin arkidda baabuurta militariga safaaradda ayaa uga digtay dadka dhalashadoodu ay tahay maraykan in ay deegaanadooda joogaan kuna shaqeeyaan ayna safaaraddu ka xihan tahay dadweynaha xisbiga haya talada zimbabwe ayaa ku eedeeyey ciidamada inay ku kaceen khiyaano qaran kadib hanjabaadooda in ay faraha la gelayaan arrimaha siyaasadda ee dalka xiisadda hadda oogan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii robert mugabe uu shaqada ka eriyey ku-xigeenkiisii emerson manangagwa isagoo ku eedeeyey daacaddarro iyo shirqool uu awoodda ku qabsanayo taliyaha ciidamada zimbabwe genaraal konstantino jawenga ayaa waxa uu hore ugu digay inuu faraha la soo gelayo arrinta ilaa iyo inta mugabe uu ka joojinayo ka daahirinta iyo kasifaynta xisbiga talada haya ee zanu p f taageerayaasha manangagwa aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduro oo inoo soo koobayey wararka ku saabsan militariga dalka zimbabwe oo xukunkii dalkaasi la wareegay iyagoo madaxweynihii dalkaasi robert mugabena ku haya xabsi guri isaga iyo qoyskiisa haddaba dalka zimbabwe ayaa ku jira xaalad hubaal la-aan ah kadib tallaabadaasi militarigu ay kula wareegeen awoodda kadib ku dhowaad afartan sano oo uu xukunka hayay waxaa muuqata in madaxweyne mugabe uu qaaday tallaabo isaga halis ku noqotay markii uu xukunka ka eryay ku-xigeenkiisii si uu ugu diyaariyo xaaskiisa inay isaga beddesho wariyaha v o eda anita pawl ayaa warbixintan waxa ay ku falanqeynaysaa arrimahani iyada oona ka soo dirtay magaalada johannesburg ee koonfur africa waxaa soo koobaya maxamed colaad xasan cid malaynaysa waxa dhacay ma jirin haddana iyadoo dhacaysa ayaa cid weliba arkaysa ugu yaraan toban sannadood heerka nolosha dadka reer zimbabwe waxa uu ku sii socday god mugdi ah marba marka ka dambaysa dhaqaalihii dalkaasi ayaa burbursan hannaankii caafimaadka waa dumay doorasho xalaala kama dhacdo kaabayaashii dhaqaalaha dalkuna weli waa kuwa naawilaya rajadii ay ka dhaxleen markii dalkaasi uu xurnimada qaatay sannadkii kii sannadihii dhowaa dibadbaxyada ayaa ah kuwa soo noqnoqda waxaa dowladdu ay afka xirtay wariyaal u istaagay inay xaaladda ka hadlaan kumanaan kun dadka waddankaasi u dhashana waxay magangelyo siyaasadeed weydiisteen dalka ay dariska yihiin ee koonfur afrika xaaladahaas oo dhan oo uu dalkaasi ku jiray haddana ma jirin cid ka hor iman kartay sarraynta hogaamiyaha keliya ee zimbabwe ay lahayd ama garanaysay tan iyo xorriyaddii kii robert mugabe waxaase xeerada iyo fandhaalku ay kala dhaceen markii madaxweynaha sii gaboobaya ee saddexii sagaashan sana jirka ah uu eryay ku-xigeenkiisii islamarkaana uu muujiyey inuu ku beddelayo xaaskiisa aan dalkaasi laga jeclayn grace mugabe hogaamiyaha militariga waddankaasi ayaa durbadiiba ku dhawaaqay inuu arrinta faragelinayo haddii uusan mugaaba joojin iskudayga uu ku doonayo inuu kaga takhalluso taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenkii uu eryey ee xisbiga talada haya ku jira sida uu qabo biirs bagwa oo ka tirsan hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i c g hadalka hogaamiyaha militariga zimbabwe ayaa ahaa digniintii ugu dambaysay ee ku socotay mugabe
over the last week and the last few days when the situation has become a lot more tense.
saansaantu way muuqatay gaar ahaan toddobaadkii lasoo dhaafay siiba maalmihii yaraa ee xaaladdu ay sii murgaysay taliyaha milatarigu waxa uu sheegay inuu faragelin samaynayo waxayna ila tahay in dad badani ay hadalkaasi u qaateen hanjabaad cidlaah iyagoo u haystay in taladu ay weli mugaabi gacanta ugu jirto waxaase si rasmiya ay dadku ugu caddaatay in hadalkii generaal konstantino jiwenga uusan ahayn booto markii jiedka caasimadda haraare lagu arkay taangiyo dhex gurguuranaya talaadadii shalay ciidamada ayaa qabsaday xarunta telefishinka gelinkii hore arbacada maanta ah afhayeen u hadlay ciidamada major generaal s b moyo ayaa ka jeediyey hadal aan caadi ahayn oo aan laga filayn comrade r j mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed.
robert mugabe iyo qoyskiisu way nabad qabaan ammaankoodana waa la damaanad qaaday waxaa keliya oo aan beegsanaynaa waa kuwa dembiilayaasha ah ee isaga ku hareeraysan ee ku kaca dembiyada sababta u ah silica dhaqaale iyo bulsho ee dalkan ka jira si aannu dadkaasi u horgeyno cadaaladda laakiin waxaa laga yaabaa in dheeshu hadda uun ay bilow tahay xisbiga talada haya ee zimbabwe ayaa baraha bulshada ku sheegay in mugaabe uu xukunka ku soo noqon doono bigwana waxa uu leeyahay hoggaanka oo la bedelo oo keliya dawo uma aha dhibaatada zimbabwe muddada dheer ka jirtay Much now depends, of course, on the line that is taken by whichever political force comes to power, and we believe that will be Mr.
hadda wax badani waxay ku xidhan yihiin dabcan tallaabada ay qaadda cid walba awoodda la wareegtaa waxaanan aaminsanahay inuu noqon doono mister manangagwa ma albaabada ayuu u furi doonaa heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay isagoo maskaxda ku haya xaaladda qallafsan ee dhaqaalaha dalkaas iyo nolosha shicibka ee u baahan faragelin ka baxsan saaxadda caadiga ah ee siyaasadeed dabcan cid walba waxay isweydiinaysaa waxa dhacaya iyo cidda awoodda sida rasmiga ula wareegi doonta tiro yar oo ka mida dadka wax ka faallooda ayay la tahay in mugaabe iyo xaaskiisa ay caro kala kulmi doonaan dadka reer zimbabwe alex magayz oo ka tirsan jaamacadda kent ayaa saadaalinaya in odayga lagu tixgeliyo doorkiisiyo xorriyadda dalkaasi loo dabcin doono laakiin hogaamiyaashii muddada dheer ka daba sacbinayey ee ku tiirsanaa awooddiisa ay hadda xaaladdu ku adag tahay Perhaps they might have to leave the country in order to avoid having that pocket of power, which would be challenging. But I think those dabcan waxaa laga yaabaa inay dalka iskaga tagaan si ay uga fogaadaan inay qabtaan xilo liita amaba ku adag laakiin waxay la tahay dadka ku jira safka hore ee qoyska mugaabe iyo xaaskiisu inay gacan adag kala kulmi karaan taliska cusub muddo sannado ah hadalka ay ku hadaaqaan dadka ugu magaca iyo mansabka weyn dalka zimbabwe ayaa ahaa mugaabe wuu saxsan yahay kuwa su'aalaha ka keena awooddiisana waxaa lagu samayn jiray ficillo hoos u dhiga sharaftooda iyo ciqaab laakiin hadda oo hoggaamiyihii awoodda badnaa ee zimbabwe si lama filaana loo aamusiyey su'aalaha la iska weydiinayo xaaladda waddankaasi waa kuwo soo badanaya
warbixintaasina waxaa magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ka soo dirtay wariyaha v o e da anita paul waxaana soo koobayey maxamed colaad xasan
markale caweysi wanaagsan wararkan iyo warbixinadanna waxa ay dhegaystayaal si toos idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a ciddii ay seegto iyo inta jecel inay mar kale daalacatana waxay kala socon karaan oo mar kale ay ka dhegaysan karaan website-keena v o a somaly com qaramada midoobey ayaa ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu sameyneyso cunuqabatayntii hore wax kabeddelka loogu sameeyey ee saarnayd soomaaliya iyo eritrea koob iyo toban ka mid a xubnaha golaha ammaanka oo shalay kulmay ayaa u codeeyey muddo kordhinta qaraarka tirsigiisu yahay ee sanadkan halka afar xubnoodna ay ka aamuseen nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha la fadhiya ayaa inoo soo koobaya qaraar tirsigiisu ahaa laba saddex sideed shan ayay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay uga codeeyeen in muddo sannad ah lagu kordhiyo cunuqabataynta dhinaca hubka ee saarnayd soomaaliya laakiin golaha ammaanka ayaa oggolaaday in cunuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya aysan saamayn doonin hubka lagu taageero ciidanka qalabka side ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya qaraarka ayaa ku baaqaya in kooxaha gaarka ah iyo maleeshiyaadka laga qaado hubka iyadoo loo marayo sharciyo ay hormuud u tahay dowladda federaalka ciidanka amisom ayuu qaraarka golaha ammaanka ka dalbanayaa inay diiwaan geliyaan dhammaan hubka ay gacanta ku dhigeen ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha ee ay kooxda al-shabaab weli ka sii wado soomaaliya sidaasi daraaddeed golaha ammaanka wax uu mar kale cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta iyo soo dejinta ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya ciidanka amisom iyo maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ka caawiyaan dowladda federaalka fulinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha soomaaliya qaraarka golaha ammaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golahu uu ka walaacsan yahay musuq maasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka federaaliga ah ficilada ay geysteen shakhsiyaadkaasi ayuu golahu ku sheegay inay khatar ku yihiin hanaanka dib u heshiisiinta iyo nabadda soomaaliya wuxuu golahu ka digay in ay jiri doonaan cunuqabatayno la saaro kuwa looga shakisan yahay arrimahani dhinaca kalena wakiilka soomaaliya ee qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka gaar ahaan kan lagu cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta dhuxusha soomaaliya wuxuu sheegay in al-shabaab ay weli tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya waxaa kale oo uu sheegay inay aad u fiicnaan lahayd in golaha ammaanka uu dhaqan geliyo talooyinka loo soo jeediyey ee ku saabsan mamnuucista maadooyinka kiimikada ah ee lasoo geliyey soomaaliya ee lagu farsameeyo walxaha qarxa ee kooxaha argagixisada ay u adeegsadaan miinooyinka qaraxii ugu dambeeyey ee loo adeegsaday miinooyin laga sameeyey kiimiko ayaa waxa soomaaliya uu ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan waxaa qaraxaasi ku dhintay ku dhowaad afar boqol oo ruux
aad iyaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari ayuu ahaa oo inoo soo koobayey warbixintii ku saabsanayd qaramada midoobey oo ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu samaynayso cunuqabatayntii hore wax kabedelka loogu sameeyey ee saaray dalalka soomaaliya iyo eritrea halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a nuur maxaa inoo xiga caasho markaana aan ku yara nasanno kaalimihii heesaha waxaan dhegeystayaasheen u ciyaari doonaa codka fanaanka axmed cali cigaal
waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowshale waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedgobtan baristaba bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedyaadi waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dir daran maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dir daran maayo anigu inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedburxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedguryaadi gabdhuhu waxay
fiid wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa v o a washington goordhow waxaa idinku soo maqan doodii gaabneyd ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka oo rogaal celisa
madaxweynaha koonfur afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumaya dalka zimbabwe robert mugabe lagu xabisay gurigiisa iyadoo ay xaaladana u eg tahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo kadib toddoba-iyo soddon sano oo uu dalkaasi xukumayey madaxweyne jacob zuma oo madax u ah hadda ururka ay ku midaysan yihiin wadamada afrikada koofureed ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne robert mugabe oo uu cadeeyey inuu xabisan yahay kuna xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo sidoo kalena south africa waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalkaasi haysta
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson oo booqasho ku jooga dalka maraykanka ayaa walaac ka muujiyey warbixinada la sugay ee sheegaya in ciidanka qalabka sida ee mayanmar ay gaboodfallo ka dhan ah aadanaha ka geysteen gobolka raakhiin ee ay degaan muslimiinta rohingya isaga oo ka dhinac hadlayay hogaamiyaha dalka mayanmar on sansuki ayuu master tillerson sheegay in ay suurtagal tahay in maraykanka uu cunuqabateyn dhaqaale saari doono shakhsiyaad u dhashay mayanmar oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin rabshadaha lagu beegsanayo dadka rohingya xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uu ugu deeqayo qaxootiga rohingya toddobiyo afartan milyan oo dollar oo dheeraad ah taasoo ka dhigaysa toddobiyo siddeetan milyan oo dollar lacagaha ay sanadkan oo keliya ay ugu deeqeen qaxootiga rohingya shiinaha ayaa ergey gaar ah u diraya kuuriyada waqooyi dabayaaqada toddobaadkan mas-uul ka tirsan wakaalada shinwa ayaa sheegay in song to oo ah madaxa qaybta arrimaha gudaha ee xisbiga shuuciga ah ee dalka shiinaha in maalinta jimcaha ah uu tegi doono kuuriyada waqooyi si ay uga wada xaajoodaan shirweynaha qaranka dalka shiinaha ee dhowaan lasoo gebagabeeyey xisbiga ma uusan bixinin wax tafaasiil dheeraada oo ku saabsan safarka song uu dhowaan ku tegi doono magaalada pyongyang madaxweynaha dalka mareykanka donald trumpna waxa uu ku booriyey shiinaha iyo hogaami yaal ka tirsan gobolka in ay kordhiyaan dadaaladooda ay xalka ugu raadinayaan xiisada ka taagan gacanka kuuriya intii uu ku guda jiray safar hadda uun soo gabagaboobay ee laba iyo tobanka maalmood qaatay ee uu ku tegay shan dal oo ku yaala aasiya madaxweynaha dalka libnaan michel cown ayaa sii xoojiyey dagaalka afka ah ee uu kula jiro boqortooyada sacuudiga taasoo daba socotay iscsilaadii fajaca noqotay ee uu ra-iisul wasaarihii lubnaan sacad xariiri uu isku casilay alxariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha lubnaan xilli uu booqasho ku joogay magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga hadal uu ku qoray bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne michel cown uu ku sheegay inuu xaqiijin karo in ra-iisul wasaaraha lubnaan lagu xiray sacuudiga isaga oo xukuumadda riyaadna ku eedeeyey inay waddo daandaansi ka dhan ah lubnaan horaantii toddobaadkan madaxweyne cown ayaa u sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka in xariiri ay afduub u qabsatay boqortooyada sacuudiga balse hadalka ma uusan gaarsiin heerka uu hadda gaarsiiyey
mar kale cawaysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya michael kitin madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya francisco midere iyo xubno ka socday beesha caalamka ayaa maanta gaaray degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayay wararku sheegayaan in ka hor inta aanay tegin inta aanay ka degin garoonka ku yaala magaalada baraawe ee halkaasi kusoo dhaceen hoobiyaal loo malaynayo in ay kusoo tuureen maleeshiyada ururka al-shabaab ujeedada safarka ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in uu dhagax dhig ku sameynayo musharax inuu dhagax dhig ku sameynayo mashruuc garoon caalami ah halkaasi loogu sameynayo waa degmada baraawe waryaheena cabdixakiin maxamuud waa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo ku sugan magaalada baraawe
waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliyeed wuxuu maanta safar kusoo gaaray magaalada caasimada u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee daraawe oo runtii ah magaalo xeebeed aad iyo aad maaragtay maaragtay taariikh dheer u leh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maaragtay safarkiisa ku weliya ergada beesha caalamka waxaa kamid ah maaragtay michael keating iyo maxaa la yihahda ambassador modera oo aguida ka socda iyo maxaa la yihahda gabar lawrenska la yihahdo midowgiina ka socota waxaa kaloo wafdiga kamid ah xildhibaano waxaa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiqaasim sharif sheekuna waxaa kamid ah wasiiro dowlad goboleedka koonfur galbeed ka tirsan aqal saraa kamid ah wasiirka amniga hadeertan ujeedaa wasiirka gaadiidka waa kamid wafdiga maxaa la yihahdaa xildhibaano ay kamid yihiin jeneraal sharif sheekuna waa kamid maxaa la yihahdaa iyo xildhibaano fara badan badan ayaa kamid ah wafdiga ma garatay waaye waa wafdi aada u ballaaran maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee safarka ra-iisul wasaaruhu ku yimi baraawe ujeedada rasmiga ah ee ra-isul wasaaraha baraawe u yimid waxay tahay in aeroboortka magaalada baraawe oo aeroboor caalami ah loo dhisaayo inuu xariga ka jaro ra-isul wasaaraha ma garatay waayay ilaa hadda ma ka jaray ra-iisul wasaaruhu xadhiggii oo airboortkii ma la furay mise waa lagu guda jiray waa ka jaray waa ka jaray ra-isul wasaare xarigu ka jaray aeroboorka haddaba xagafyadii a ku jirto aeroboorku shaqa ku socotay waayahay guddoomiye wararkana soo gaadhaya waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaruhu markii uu halkaasi soo gaadhay lagu soo tuuray hoobiyayaal wararkaasi iyaga waxaa ka jira wallahi ani ma aanan maqlin hoobiyaal wasaaraha lagu soo tuuray ma garatay waan gartay waayo marka laga yimaado furitaanka airboodka baraawe dabcan iyadana waxaa muhiim u ah soomaaliya dhinaca ammaanka dabcan waxaa tilmaantay in beesha caalamka iyo dabcan weliba amison iyo weliba aan idhaahdo madaxa howlgalka midowda africa uu la socdo maxaa kale oo kulamo iyo tallaabooyin in ra-iisul wasaaruhu hadday noqoto dhinaca amniga iyo weliba hadday dhinacyo kale noqotoba u qaban doonaa intuu joogo kulamo amniga waa jirtaa xaalad amniga ah oo waxaa jirta maaragtay in deegaano badan oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan degtoreyntiisa la qorsheenaayo ra-isul wasaarahana arrintaas ictirankiisa qayb uu ka yahay dhammaan saraakiisha ciidan saraakiil badan oo ciidanka soomaaliyeed kamid ah oo aagaan baraaba ku sugan maxaa la yihahdaa madax badanna hadda oo u-nka iyo african union iyo midowda yurub intaba gabadha lawreynta xataa waa la socotaa guud ahaan dad badan baa socda marka waxaan rajeynaynaa insha allah in socdaalka ugu horeyso insha allah ra-iisul wasaaraha halkaan ku imaado uusan noqonin ra-isul wasaaraha balanqaad badan oo shacabka u sameeyey inuu qeybta qaadan doono dekada baraawe sidii loo dhisi lahay ayuu balan qaaday ra-isul wasaaraha waxaa kaloo ra-isul wasaaraha u balan qaaday in maaragtay adeegyada bulshada uu qeybta qaadan doono magaalada baraawe ay tahay magaalo abaal ku leh meesha uu adduunyada ka aaday oo soomaaliya markuu ka baxay kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ayuu tilmaamay ra-isul wasaaraha waxaan rajeynaynaa insha allah ra-isul wasaaraha in soo laabiskiisa dambe eeraboorka caalamiga ah ee maaragtay magaalada uu ku maaragtay soo degi doono hadduu ilaa raali ka noqdo wuxuu kaloo magaalada baraawe xasuusiyey in hogaamiyihii ugu horreeyey h y l ururka xirnimadoonka soomaaliyeed cabdiqaadir sheekh saqaawidiin iyo maxamed cusmaan baarbe oo xubinka ahaa saddex iyo tobanka kale h y l inay kasoo jeedaan magaalada baraawe sideed kamid ahna maaragtay ururkaas guud ahaan gobolka shabeellaha hoose kasoo jeedaan gobolka shabeellaha hoosena ciidan laga qori doono koonfur galbeedna uu arrintaas maaragtay uu ra-isul wasaaraha ka codsaday una maaragtay madaxweynaha ka codsaday koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan ciidanka soomaaliyeedna ay gar istaagi doonaan ee barbar istaagi doonaan aysan gadaalka istaagi doonan oo ra-isul wasaaraha ballanqaad ma garata waayahay waayahay haddaan ku weydiiye ugu dambeyn airboodkan magaalada oo kale dabcan ma mid hore u shaqayn jiray ba mise waxa weeyaan hadda dayactirinta lagu sameeyey buu dib u howlgelaya mise haddaa dhismihiisa la bilaabaya xukuma xukuumaddii militariga ahayd ee soomaaliya soo martay airboor oo rasmi ah ma aysan u sameyn magaalada airboor waxaa jira degmada sablaala ku dhow oo gumaysiga talyaaniga maaragtay qadiimi ah oo maaragtay maaragtay oo hadda la aan shaqeyninoo geeda ka baxeen marka waa airboortka ugu horeysay ee magaalada baraawe ee hesho haddii airboortka la dhiso taasi micnaheedu waxay noqonaysaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaaladan soo degeyso waxaa kaloo la yaab lahayd in madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu madaxweynaha koonfur galbeed ka codsaday in dowladdiisa uu usoo raro magaalada baraawe xeebta ah maaragtay taasoo shacabkii ku sugnaay goobtao dhan ay u muujiyeen maaragtay sawaxan aad iyo sacab maaragtay aad loogu soo dhoweeyey taasoo muujinaysa in muddo dheer ay arrintaasi sugaayeen ma garatay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo isagoo ku sugan magaalada baraawe khadka taleefonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac oo washington jooga
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
waa hagaaga dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf
sannadihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda soomaaliya waxay tababarro ka helayeen khubaro ka kala socota waddammo badan oo caalamka ah kuwaasoo ay ka mid yihiin maraykanka imaaraadka carabta etoobiya yuganda jabuuti turkiga iyo waddammo kale haddaba tababarrada ay bixinayaan waddamada kala duwan ma yihiin kuwo dhisaya ciidan waddaniyad iyo awood leh waa mawduuca xubinta dooda gaaban waxaana igala qaybgelaya jenaraal nuur aadan nuur nuur baylood oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka soomaaliya iyo korneel cabdulaahi cali macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda soomaaliya labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho waaye aynu ku horrayno jenaraal nuur aadan nuur waxaad aaminsan tahay adiga ciidamada kala duwan ee soomaaliya loo tababarayo imaaraadka etoobiya yuganda dowlado kale maraykanka inay wax fiican tahay sababtu maxay tahay wallahi horta waxaa weyan mataqaana yani infact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego qofka marku yani uusan waxyaabo badan ay kaaleysiin waddankeena hadda xilli dagaal uu ku jiraa waxaa waaye anaka yani ciidankeena waa kala daatay meel wax kale lagu soo baro ma jirto marka waxaa waye qasab waagii horeba yani ciidamada soomaaliya lagu asaasiyo soomaalida ay ku faanto waxa waxay kusoo barteen talyaaniga iyo masar lexdameeyadii kadib ruushka kusoo biiray iyo ingiliiska oo ku yiri dadka reer waqooyi wax kusoo barteen marka intaas waxay nidaam baa jiray discipline baa jira dugsiyaa jiro dadka markay dibadda wax kusoo bartaan waddanka laiskugu yimaado dugsi sharaad ayaa la dhihi jiray saraakiisha la gelin jiray aqoontooda iyo qawaaniinta soomaalida wadaniyad baa jirta mogta marka waxaa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkan soomaaliya iskale ninkas meelkas uu ku yimaado dhulkiis markuu yimaado waa waxa waajibaadka wax usoo bartay waa soomaali usoo baranin waddan kale waajibaadkiisa marka waxa weye haddii gudaha lagu tababaro yacni badi anima uma arka wadamada carabta iyo turkiga wadamo muslim ay carab ah cadaawad oo naga dhexayso oo ma jirto mase dhul naga dhexeyo duud ah dagaal naga dhexeyo waxaasoo kale ah laakiin infact ani qof ahaan ma raacsani ciidamadayna lagu soo tabaray wadamada dariska absolutely ani taas ma ma taageerayo mana raacsani laakiin duruuf ayaa iyadana ay keentay okay waay waxaan u gudbayaa corneel cabdullaahi cali macow adi fikradtaa ka duwan baad qabtaa bal sharax fikradaada horta mahadka cilmi baarista cilmiga soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaanan ka samaynay ciidamada ay barayaan ciidamada soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dowladaha kala gedisan waxaana aan aan ku salaynay in marka ugu horeyso maaragtay aan aan arkayno wiil yar oo oo aan maaragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxaa loo geynaya nin ajnabiya marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maaragtay nin sibilian oo u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga kal hore sida uu nuur uu sheegay ciidamadayna waxa waye dowlado badan ayaa maaragtay ay kusoo tababaran jireen muxuu ha ahaato ruushka ama ama masar ama talyaaniga ha ahaato waxaa loo diri jiray saraakiil high schoolka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyey markuu tababarka uu kasoo noqdo oo dibadda waxaa la gelin jiray lix bilood oo tababare oo la baraayo muxuuha carbis la gelinaya sarkaalka toddobada sano carbiska la gelinaya waxa waaye in maaragtay wadaniyadii iyo muxuu ahay inuu dalka iyo dadka uu difaacayo inuu qarannimada uu difaacayo dhaqankii iyo muxuu ahay asluubtii ciidan ee laga rabay muxuu ahay xooga dadka soomaaliyeed ama nabad sugidda ama booliiska ayaa lagu abaarin jiray waxaa aniga yaab ila noqotay iya iyadoo ay joogaan saraakiisha nuur la mid ahaa ee maaragtay kulligood staff college kasoo wada baxay ay generaallo wada yihiin ee xoogga dalka ay joogaan in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yidhaahdo muxuu ahay ajaanib ayaa tababaraysa annagoo aan tababaran karno waaya nuur haddaan adig kugu soo laabto doodda macow waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen imaaraadka ciidamada etoobiya ciidamada uganda kuway tababareen ciidamada maraykanka macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamadan wadamada kala duwan ay tababareen layskuma hadlayn karo maxay kula tahay wallahi ani hadeertan masalan waxaan la taliya ka ahay dugsiga tababarka imaaraadka waxaa weya dugsiga tab- yani waxaa ugu weyn inay soo saaraan ciidan soomaali ah oo caadi maahan waa inay soo saaraan macalimiin soomaali ah oo ciidanka soomaali soo socda tababara waxaa jooga saraakiil yar yar ah oo wadamada wax kusoo bartay wax ugu badnaadan masar sudan turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga meeshan lama joogayo yomlayam ciidanaan u diri doona wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxaas oo kale ah qof oo iska xirxiran oo weligiis qof ajnabi arkin ma wadi kartid ciidankaaga waxaa weeyaan waayo ariga kuusoo noqona markuu dibadaha tago meelahaas kale oo soo shaqaysanaya mafahamti marka waxaa weyan horta yan dhan kastaba waa in ciidankaaga u diyaarsataa waaye korneel macow dhinacaaga doodda usoo wareegtay horta waxa waaye wiilkaa yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid amaba magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku habboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maaragtay qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro discibliinka iyo xeerka muxuu ahay qaldaadka xeerka ciidamada qalabka sudaya xeerka wadanka waa in lagu subaa wiilkaas wadaniyad wadanihiisa in la qalo la la baro wadaniyadda waxa uu difaacaya inay tahay horoga uu watana oo u wato inuu maaragtay xasilada xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ula habboon tahay in maaragtay ay saraakiishaan faraha badan leh oo hadeertaan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiilaan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayo waxa ay barayaan waxa waa xeelad dagaal xeelada dagaal waxaa ka horeyso bal marka ugu horeyso wiilkan in la baro qoraga oo lagu tababaraa inuu asagana iska ilaaliyo dadkana dadkana uu ka ilaaliyo dalkana uu ku ilaaliyo waxay u baahan yihiin carbi soomaaliyeed oo wadani waa gartay nuur baylood haddaan adiga ku imaado hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhoweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida imaaraadka waa taageertay laakiin dhinaca kale waxaad tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka macow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale maxaan ku idhaahdaa aan laysku hadlayn karin haddii wadamada qaar aad ogoshay kuwo kalena aad diidantahay maxaad u wada ogolaan weyday ama u wada diidi weyday waxaa tahay horta xaqiiqa la rabaa meesha mogtahay soomaaliya waxaa weyan mataqaana yani dowladahan dariska ah bay interest gooniay leeyihin oo dalkeena ay ka leeyihiin ilaahay hadeertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaga dan ay ka leeyihiin soomaaliya ma jirto aan kahen soomaaliya inay taakuleen wax misaal aan kuu sheegaya mar dhexdaas anoo jooga meesha dugsiga tababarka ayaa filinaa nin carab keenay oo sarkaal ah muxuu keenay toddobaatamiyadiisay ahan jireen ilaa sideetamiyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anakan xamar dhisneer ilaa kontamiyadii wadan ahayd kadibna burburkii markuu dhacay anakana wadanka inaan burburinay iikan hadda ay kaceen ma fahamti ya waxaa u barbardhiga xuli waryaada anaka maalin maalmahan kamid ah idinka waxaan siin jirin na sadaq sadaqana nagu soo baqaysan jirin idinka wadankiina saasuu ahaa anaga waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabteen jaamacadaas iskuul xataa ma aanan qabin marka waxaan waa wadankiini u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira masalan waxaa arkaysa hadeerta ani waxaan xaadir u ahaa sudani masara dhalinyaro badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kale ah wiilasha waxaa loo diray reer soomaaliyeed daba socod lacagaa loo diray badaha libya laga daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay ninki wax soo baran lahaa sarkaalka wax soo baran lahaa reerihii ayaa sameynaya maantayta waxaa waan ciidankan wuxuu la dhismi lahay reerka soomaaliga oday dhaqameed qaytis kama qaato dhalinyartu si sacfumushe qabiil qurin usoo sheegaan aabahay hooyada yani meesha la raba wiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kale ah iinka dhibka anaka waayo ajnabigani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamana dhexayso weligeen wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yani ilaahay toddobaatamiyadii ilaahay waxay ka horey sideetamiyadii carab xiriiraan lahayn wax dhibna iskuma qabno macow nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiishayna xoogga dalka soomaaliyeed iyo iyo muxuu aha iyo booliiska iyo nabad sugidda wuu og yahay nuur laftigiisa toddobaatan iyo sagaalka iyo siddeetanka waxay ahayd ma ogi imaaraadka oo hadeertaan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu aha loo hago ayuu imaaraadka maaragtay uu ka kaalmeynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda soomaaliya u jirta nuur uu ka shaqeynaya marka raggii way joogaan waana diyaar marka waxa waaye dowladahana caawanay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanayso dalkiina naga caawanay aada iyo aaday ugu mahadsan yihin laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la bara waayo markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmayaan inuu asaga soo celiyaa la rabaa soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleeto in laga suuliyaa la rabaa marka waana laleeyahay kartideyda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxua naftii huraan ahay oo oo diyaar waa inuu dalka iyo iyo dadka iyo dowladdiisa oo u dhinto waaye doodda gabagabadeedii ayaan taagannahay labadiinnuba waxaad soo ahaydeen muddo dheer saraakiil soomaaliya sida aan maqlayna isku fasal ayaad mar ahaydeen xaaladda ciidanka waddanka soomaaliyana iyo amniga waad ku dhex jirtaan labadiinnuba muqdisho aad joogtaan maxaa ka hadlaysan ciidanka ay u baahan yihiin oo lagu sixi karaa tababarkooda iyo maaragtay dhismahooda aan ku horeeyo nuur wallahi horta mushkilada taagan waxay tahay mataqaanaa soomaalida waxay dhahaa tiir noqo mas tiir ku tiigsanow annaga waxaa naga hadlaysaa siyaasad guud ee dowladda oo difaaca yani oo cas ma jirto waxaa la rabaa yani isbahaysiye ayaa jiro dowlada waaweyn inaad ku tiirsanaataa maogtahay waxaa qofku cadowga iyo saaxiibka waxa lagu gartaa markaad dagaal gasho marka xurriyadda aan qaa anagoo dagaal ku jirnay dadaana garab istaagay ruushkana garab istaagay waagii oo maraykanka hubka noo soo diiday ruushkana garab istaagay masar ayaa ciidankan oo ku dhismay marka waxaa la rabaa soomaaliya inay fikirto dowlado ay hesho yani heshiisyo rasmi in la galo waxaan waxaa u baahay dagaal xunaan ku jirnaa maali dhaqaalo ma hayso waxba ma hayso yani iska ha soco maahan mot yani garabaa loo baahan yahay waa in dowladdii garab rasmi ay raadsataa oo ay ay ay ku istaagto ciidankan la istaajiyo weligeed qof keligiis istaagaya waa adag tahay meesha laakiin soomaaliya dhibka ka haysa makuu sheegaa waa mushkilada soomaaliyana waa oday dhaqameed anisaan aaminsanahay oday dhaqameedo haddii wiil aad ka aad ugu dacwootid maxuu kuleeyahy waa mooryaan haddaad wax ku samaysina dhiigaa dhiigiskeen kuleeyahay war waxaan shabaab ka baxo waa dhalinyartiina wuxuu kule kuma dhacan wax halnahay kuma dhacana ma jirto hadday u jeestaan oday dhaqameedka waddankan ka jiifa ninkan wahaagi lahaa dhalinyarta hadday ku dhiiri gelin lahayn dhalinyartooda xun oo guryaha markay tagaan qoriga meel kas ku wata hadday dhehen waryaa qoriga dhig oo ceeb waayo waxaan dhig ma dhahayn iikama dhahay mataqaana yani waryaa qorigaa qori u iibinayo marka waxaa mushkilada soomaalida inay isku noqoto oo shaydaanka iska no maxay qori u gadanayaan ani waxaan leeyahay mara dadkan qoriga sii gaday u gadanayan iyagaas u gadanaya soomaali nabad ma raba marka dadkaasi waayo cornel macow horta caqabadaha iyo dhibaatooyinkeyna ciidankeyna ay kusugay ku sugayeen waxaa asal u ah four pointy five-ki baarlamaanka lagu qaybsaday ee inuu hoosoo usoo degay ayuu wuxuu yimid taliyihii ciidanka ama baanjulihii ayaa waxaa lagu soo xulayaa four pointy five waxaa geeyey qabiilaa geeyey waxaa geeyey xildhibaanaa geeyey kama marna siyaasad oo markii sarkaalka lasoo xulaayo oo oo taliyaha u noqonayo in maaragtay madaxweynihii iyo prime ministerkii lagu wareeriyo muxuu ahay annaga reer hebel waxaa laga dhigay kanse xagguu joogaa qurcana xagguu joogaa kaasna intuu joogaa kan annagaa iska leh marka taliyahaasi waxaa iska lahaanaya reerkii iyo xildhibaanka keensadaa lahaanayo marka marka fasahaad iyo fasaad iyo waxaa ka imaanaya musuq maasuq iyo ciidankii lacagtiisa la dhunsado oo raashinkiisa la dhunsado ciidankiina niyad jab uu ku dhaco waayo waxa waaye markii sarkaal taliyaha loo dhiibo kuwii shalay muxuu ahay wuxuu noqonaya sida xildhibaan oo kaleeto anaa meesha ku geystay oo maxaa rabtaa haddaa geysatay lacagaan rabaa marka ma ma ma ma raashinka iyo mushaarka ciidankuu siina waxa waaye mar kasta waxa waaye ay usoo noq noqonaysaa in muxuu ahay hay-adaha qaarkood shan sano gudahood ayay waxay maraayaan toddoba taliyay maraayaan xasilooni darro ayaa jirto dowladda waxaan ugu baaqayaa xasilooni darrada jirto inay ciidanka ay ka dayso taliya maanta lasoo magacaabay oo lix bilood kadib muxuu ahay wuu fashilmay hal sano kadib wuu fashilmay maha marka taas taas muxuu ahay ciidanku dhisumaya caalamkan wuu kula yaabaya xubintii dooda gaabanna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa jenaraal nuur aadan nuur nuur baylood iyo korneel cabdulaahi cali macow oo ku sugan magaalada muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay haaroon macruuf ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaana soo gaarnay waqtigii aanu heesaha dabacsan idinkuna siin jirnay
Bye. nin dagaalanayo joojilayo wadaamu nin dagaalanayo joojilayo wadaamu hadduu robku garrooro hadduu robku garrooro ma dareema qoyaane dabkii cashaqu ma dareema qoyaane dabkii cashaqa maku gube maku gube مدريم قياني تبكي عشقه مدريم قياني تبكي عشقه مكوكوبي مكوكوبي مكوكوبي مكوكوبي مكوكوبي مقضي ذهب لمودي دراتي دراتي دراتي دراتي محاكو قري دراتي دراتي دراتي دراتي محاكو قري
heestaasi dabacsan dhegaystayaal oo ay ku luuqeynayeen kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago ayaan idaacaddeenii fiidnimo ku soo gebagabayn doonaa idaacadda waxaa soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
marka doonta degayso dadka saaran dusheeda marka doonta degayso dadka saaran dusheeda naxdinu isla darsaane naxdinu isla darsaane marka doonta degayso dadka saaran dusheeda marka doonta degayso dadka saaran dusheeda naxdinu isla darsaane naxdinu isla darsaane